habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha disembar ee sanadka kana waa sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayo haqab tirka dadka rayidka ah gaar ahaan meelaha ay ciidamada midowda afrika ee admis ay ka baxayaan oo maanta muqdisho ka furmay
waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta bidqabka rayidka shirkan oo wajahaya sidii loogu heli lahay istaraatiijiyad qaran oo diirada saaraysa ilaalinta bidqabka rayidka wakhtiyada xoraynta iyo dibu xoraynta iyo wakhtiyada xasilinta
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o e da ah oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda dadka naafada ah ee soomaaliya dugsiga foom trii mar ayaa guursaday marka foom foort marka ahaana waa umalay anoo umalaha iskuulka aadi jiray maasha allah haddana jaamacada dhigtaa marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya waxbaa baran kartiin guri waa dhisan kartiin marka caqabadaha waa la gudbi karaa le aniga hooyaday weligay imaysan dhihin araggaan afka tahay meel fadhiiso guriga anaa hooyaday wiil iga weyn anaa ku xigay marka guriga anaa kura uhay anaa wax kasta qaban jiray cuntada dhar
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan macadka heritage oo soo saaray daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada shaqaalaha dawliga ah ee soomaaliya qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka aan idiin akhriyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah uu wadahadal albaabada ay u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka suuriya kadib markii fallaagadu ay xukunka ka tuureen madaxweyne bashaar al asad ruushka oo gacan militarisiinaya asad intii lagu guda jiray ku dhowaad afar iyo tobankii sano ee dagaalka sokeeye ee suuriya uu taagnaa ayaa waxa uu ka codsaday fadhiga golaha ammaanka si looga hadlo horumarada oo ay ku jiraan saameynta suurtagalka ah ee howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee buuraha golan ciidamada israa'iil ayaa axaddii shalay waxa ay geeyeen aagga ay qaramada midoobay ka warhayso ee buuraha golan haitis iyadoo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid laga maarmaan ah si loo difaaco israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa sheegay isniintan inay ahayd sida hadalka loo dhigay tallaabo xadidan oo ku meel gaara su-aalo badan ayaa haray oo ku saabsan cidda hogaamin doonta suuriya iyo sida uu waddanku isugu degi doono in uu dib uga soo kabto sannado badan oo dagaal ah iyo sidoo kale in ka badan konton sano oo uu ku hoos jiray xukunka qoyska asad afhayeenka kremlinka ayaa u sheegay wariyaasha isniintan in madaxweyne valadimir putin uu go'aansaday in uu magangeliyo siiya asad waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin wax qorsho ah oo putin uu ku doonayo in uu la kulmo asad waxaana uu diiday inuu ka hadlo goobta uu ku sugan yahay asad mucaaradka kuuriyada koofureed ayaa maanta oo isniina waxay eedeymo culus u jeediyeen xisbiga talada haya iyaga oo ku eedeeyey sida hadalka loo dhigay awood maroorsi kadib markii uu xisbigu diiday in xilka laga qaado madaxweyne yong suuk yool kaas oo lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu xukun deg deg ah oo sharci darro ah ku soo rogo waddanka wasaaradda garsoorka ee kuuriyada koofureed ayaa maanta isniina waxay sheegtay in ay xayiraad ku soo rogtay socdaalka madaxweynaha dalkaasi iyadoo ay socdaan baaritaanno lagu samaynayo eedeymo ku saabsan in uu ku kacay falal kacdoon ah isaga oo rabay in uu dalka ku maamulo xeerka xukunka deg dega ah taas oo uu ku dhawaaqay habeenkii talaadadii balse uu ku qasbanaaday in uu ka laabto lix saacadood kadib sababo la xiriir ah cadaadis ka yimid baarlamaanka iyo sidoo kale shacabka hogaamiyaha mucaaradka brak jan day oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kuuriyada koofureed ayaa waxa uu ku tilmaamay ficilada xisbiga talada haya sida hadalka uu dhigay khiyaano dastuuri ah iyo sidoo kale awood maroorsi sharci darro ah halka uu xisbiga talada hayana uu sheegay in madaxweynuhu uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono oo uu awoodda ku wareejin doono xisbigiisa iyo ra-iisul wasaaraha laba maalmood ka hor inta aysan fifa xaqiijinin sacuudi arabiya inay tahay martigeliyaha koobka adduunka ee sanadka laba kun afar iyo soddonka ayaa sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxa uu ballan qaaday isniintan inuu isku dayayo in uu hubiyo in heerarka shaqada ee soo galootiga si habboon loo ixtiraamo tartanka sacuudi arabiya waa murashaxa keliya ee hubaalah in uu ku guulaysto arbacada marka fifa ay weydiisan doonto kulan dhinaca online-ka ah oo ay ku kulmaan laba boqol koob iyo labaatanka ee xiriirka xubnaha ka ah in ay ku abaalmariyaan xuquuqda martigelinta sanadka laba kun iyo afar iyo soddonka iyadoo aan la helin codayn kooban qorshaha koobka adduunka ee boqortooyada qaniga ku asliidda ayaa u baahan in la dhiso sideedda ka mid a shan iyo tobanka garoon oo aan weli la dhagax dhigin oo lagu daray boqol toddobaatan iyo shan kun oo qolol hoteello ah waxa ay si aad ah ugu tiirsanaan doontaa shaqaalaha soo galootiga ah oo inta badan ka yimid koonfurta aasiya iyadoo lagu jiro qaabdhismeedka sharciga shaqada ee kooxda u dhaqdhaqaaqda ay sheegeen in uusan iyagu ilaalinaynin mar kale caweysin wanaagsan meel kasta o aad naga maqlaysaan waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan diiradda lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii laga xoreeyey al-shabaab iyo meelaha ay faarujinayaan ciidamada admis ee dalka ka baxaya warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste gudaha magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo safiirro ka tirsan kuwa caalamka u fadhiya soomaaliya shirkan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska ergeyga gaarka ee xasilinta iyo badqabka arrimaha rayidka soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii dhowaan laga saaray al-shabaab iyo sidoo kale goobaha ay dhowaan ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta admis ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha xasilinta iyo badqabka rayidka xildhibaan cumar xaashi ayaa ugu horeyn faahfaahiyey ujeeddada shirkan iyo maalmaha uu socon doono maanta waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya ama fookaska saaraya sidii loogu heli lahay istaraatiijiyad qaran oo diiradda saaraysa ilaalinta badqabti rayidka wakhtiyada xoraynta iyo dib u xoraynta iyo wakhtiyada xasilinta khaasatan meelaha laga xoreeye khawaariijta nagu habsatay muddo dhowr iyo dhoor iyo toban sano ka badan shirkan waxaa ka soo qaybgalay dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka oo nagala shaqaysa arrimaha xasilinta iyo ilaalinta bidqabta rayidka shirkan maanta iyo berituu soconayaa maanta waa qaybtii ugu horreysay oo lagu dahfurayey oo laga istaraatiijiyada lagu soo bandhigayay oo draftka draft strategiga wadahadallo laga yeelan doona berituna qaybtii labaad oo heer technicale ama heer farsamo ayaa noo sii socon doona hadduu alla idmo marka waxaa la rabaa labada beri gudahood in meeshan uu ka soo baxaa istaraatiijiyad ama qorshe rasmi ah oo qaran oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay fulin karaan isla fulin karaan oo lagu lagu wajahaya ilaalinta badqabta rayd sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji ayaa madasha ka sheegay in shirkan uu leeyahay ahmiyad gaar ah waan ku farxansanaha horta xafiiska muxuu ahaa ergeyga gaarka ee madaxweynaha uu samaynayo dadaalka uu samaynayo dadaalka uu samaynayo oo ah in muxuu ahaa la raadiyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada waxaan keliya aan codsanaynaa muxuu ahaa in aan gaab dhicin ee ay nimankan intaanay bixin ciddii bedeli lahayd la helo oo ama ha noqoto international bartnerska ama sna meelaha ay buuxin karaan hadee duruufo badan baa jira waa ognahay sidoo kale daraawiishta koonfur galbeedna waa u diyaar haddayba joogaan degmooyinkii intay awoodooda ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdixakiin xasan ashkir ayaa carabka ku dhuftay in shirkan uu ku soo aaday wakhti muhiima wuxuuna dhanka kala xusay in dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso badqabka dadka rayidka ah munaasabadan qaran ee ilaalinta badqabka rayidka ah waxay ku soo aadaysaa marxalad muhiim ah oo doodaheedu ay ku qotomi doonaan dadaalada badqabka bulshada rayidka ah iyo dadka soomaaliyeed kadib howlgalka atmis oo gebagabo ku dhow waxaa kale oo uu shirkanu muhiim u yahay bandhigidda istaraatiijiyada hanaanka badqabka bulshada rayidka ah taas oo ay ku cadyihiin qorshayaasha wax ku oolka ah ee badqabka bulshada rayidka ah xilliyada colaadaha iyo dagaalada islamarkaana lagu hubinayo gaarista dadka nugul iyo uu gargaaridooda waa istaraatiijiyad cad wakhtiyeysan oo ku suntan ka hortag xaaladaha kala duwan taasi oo ay ka faa'iideysan karaan dowladaha dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
macadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa shalay waxa uu soo saaray daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dawliga ah ee shaqaalaha dowladda soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa daraasadan waxa uu ka waraystay qoraaga daraasadan cawaale xuseen cabdi oo ku xildheer cilmiga karaanka bulshada amaba waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo human resources waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey nuxurka daraasadan
waa daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira ee la xidhiidha shaqaalaha dowliga shaqaalaha dowladda dowladda soomaaliyeed waxaanay daraasadu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo odranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho doorsoocashadu waxaa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay kartida uu leeyahay iyo xirfadda uu leeyahay ee aan lagu xulanin wax kale sida ninjeclaysi iyo qabyaalad iyo kanaan wax isu maayo aan lagu xulanin haddii marka nidaamka la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda waxa ay daraasaddu soo bandhigaysaa caddaymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale dowlad wanaag iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda sida loo shaqaalaysiiyo sida loola dhaqmo kartooda in kor loo qaado the public service haddaan wax laga qabanin waanay dowladdu wakhti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin baahida keentay in daraasadda noocan aad soo saartaan maxay ahayd ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabayseen baahida keentay waxaa weeye maadaama soomaaliya muddo badan nidaamkeedu uu burbursanaa nidaamka dowladda ayna tahay dal ka soo kabanaya dagaal sokeeye iyo amni darro badan daraasaddu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid a maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiya haba badan oo aan munaasab ahayn oo aan midho dhal ahayn marka iyada oo aan hay-ad gooniya xoogga saaraynin ayay daraasadu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa xataa kuwa dowlad goboleedyadana waa way la qabaan in daraasadu cilmi baaris ku samayso habka loo shaqaalaysiiye hadda hababka loo shaqaalaysiiyey ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ah ee adduunku isku waafaqsan yihiin inay yihiin kuwa saamayn lahoo midhodhan lahoo dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalaha saa lagu shaqaalaysiiyo ugu dambayntii maxaa talooyin ah oo ay daraasaddan soo jeedinaysaa cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku salaysan hirgelinta iyo howlgelinta doorsocashada sida loo isticmaali lahaa doorsocashada ama meritocracyga si looga hortago tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qofjeclaysiga ee hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda marka talooyinkaasi waa dhowr iyo toban qaar ka mid a haddaan kuu sheego midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorsoocasho ama meritocracy midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidii iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorsoocashada guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo central ah guddi dhexe ah in hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada soomaaliya iyo deeqbixiyayaasha dowladda soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorsoocasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracygaas iyadoo oo lagu laga dab qaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta ah iyo dadka khibradda gunta dheer u leh arrintan in waxaa ka mid a in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale ay u baahan tahay shaqaalaha sida ay yihiin iyo meeshay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay waxaasoo dhan isku xiran yahay marka waxaa weeye integrated business and human resource plan isku xiran oo aan kala kala madax bannaanayn ee xagga budgetka in la abuuro shaqa qeexayaal cad shaqooyinka dowladda dhan inay mid walba shaqa ay leedahay shaqa qeexa cad ay leedahay in la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo lagu kala saarayo oo macni job classification system oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso iyo qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda in la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ay shaqo walba u baahan tahay inaan qofku uusan isagoo go-aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay shahaado jaamacadeedoo afar sana shahaado jaamacadeedoo lix sana waxay u baahan tahay p h d waxay u baahan tahay dugsi sare inay wax qofku go-aan iska gaara aysan ahayn laakiin nidaam dejisan oo la ogyahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xiran ee lama dhaafaanka ee ugu hooseeya in la dejiyo la sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay inuu run ahaantii soo bartay la fiiriyo jaamacadda uu leeyahay waan ka baxay ma ka baxay jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysa iyo accreditation ma leedahay barnaamijka uu leeyahay waan soo qaatay ma soo qaatay nidaam lagu hubinayo oo saxa loo sameeyo in la dejiyo shaqa qeexa marka la dejiyo in shaksi qeexana la dejiyo shaqadii waad qeexday shaksiga shaqadaa qabanaya isagana waa in la qeexo oo wuxuu looga baahan yahay iyo qualificationska laga rabo in la hirgeliyo tababar loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaalaysiiya ama lukule shaqaalaysiinta dadka in loo furo nidaam ee lagu barayo habraacyada saxda ah talabixin kale oo soo jeedinayso daraasadu soo jeedinayso waxaa weeye shaqaalo badan oo ku meel gaadh ah ayaa dowladda u shaqeeya shaqaalahaas marka daraasaddu waxay leedahay maxay ku meel gaadh u yihiin qof walba iyo shaqaduu qabta hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay in shaqaalaha laga saaro shaqadaa laga saaro kumeelgaadnimada qofkii shaqada hayay in la imtixaano la baaro la aseesgareeyo haddii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyey ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqadaa u qabto in shaqaalo joogtaa laga dhigo
kaasi waxa uu ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray macadka heritage cawaale xuseen cabdi oo ku xeel dheer cilmiga karaanka bulshada ama waxaa afka qalaad lagu yidhaahda human resource maxamed colaad xasan ayuu khadka teleefonka ee magaalada muqdisho ugu warameeyey haatanna isla maxamed colaad xasan oo inoo haya barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xaaladaha ay ku sugan yihiin naafada soomaaliyeed kusoo dhawaada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o ada saddexdii bishan toddobaadkii tegay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah sanadkan waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay koruqaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara sida ay sheegtay qaramada midoobay dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin kiiba haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hogaamineed soomaaliya oo kale in ka badan soddon sano oo colaado ah iyo helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jir ahaan dad badan ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee soomaaliya laakiin magaalada muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada soomaaliyeed waxaa lagu soo bandhigay saddexdii bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin kiiba waa kan jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya waxaa la sheegay hadda bulshada statistiskii boqolkiiba toban iyo kow dhibic toddoba inay yihiin disable ama bahyo gaar ah laakiin waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeennu dagaalka uu cadowga khawaarista kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhallinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka midu inay soo dhaawacmayaan soo lugabeelayaan soo gacmabeelayaan soo indhabeelayaan kuna soo biirayaan tiradaas
waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hogaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yar tahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah guryaha goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey waxaa naga go-an inaan abuurno soomaaliya ama soomaali leh kaabado ama marino loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xora ayaga oon cidna aysan kaalmaynayn cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii ilaha ihaado waxaan qorshaynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro haddii la idhaahdo oo qorshahaas ku dhan
caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada dadka naafada ah ee soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin v o eda ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah samiire maxamed cali waa gabar aragga naafaka ah oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka ah oo humaaga un aragta sideed jir markii ahaydse si buuxda u weysay xitaa humaaggii yaraa ee arki jirtay taasina kama celin inay nolol samaysato maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay ka soo baratay hooyadeed barnaamijka elayska v o eda ayay u warantay anoo dugsiya foom trii mar ayaa guursaday marka foom foort marka ahaana waa umalay anoo umala iskuulka aadi jiray maasha allah haddana jaamacadaa dhigtaa marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya waxbaa baran kartiin guri waa dhisan kartiin marka caqabadaha waa la gudbi karaa le aniga hooyaday wiligay imaysan dhihin araggaan af ka tahay meel fadhiiso guriga anaa hooyaday wiila iga weyn anaa ku xigay marka guriga anaa fura u hay anaa wax kasta qaban jira cuntada dharka intaa iskuulka bilaabin anaa waxbarasho bilaabin guriga furiisahin jiray intaa waxbarasho bilaabin horta waxbarashada kow markii la geenayo aan naftirkay waxaa aaminsanaa inaa waxbara karin oo waxaa soo daro aniga wax mau akrin kariya sidee wax u baran karaa haddana maasha allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay marka semester one aa dumar weya maasha allah dhisan karto aniga hadda wax walba waa karsan karaa markii laga reebo waxyaabaha qaar dharka waa dhaqan karaa qasaayad baa ku dhaqan karaa wax walba waa qaban karaa waa hooyada ay tababarta qaar allah siiyo samiire sida ay sheegtay inkastoo aysan maanta nolosha dhib ku qabin haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala waxay xusuusataa sida bulshada u haysataa in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo wallaahi ani markii aan arko qof markii alaamii taagana uu lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray waxaan ijira qofkan inuu uniform inaa uniformatu u jeedaayo muxuu isoo taagaa lacag haddana waxaa is leeyahay mararka qaar waxaa isdaa haddana isaga sidaasa uu tabar u maleeyay bal iska dhaaf laakiin mararka qaar mararka qaar dadku waa ku xanaaqi jira ani samiire ayaa ka codsatay dowladda soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hogaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya in ay hogaaminta naga naga qaybgeliso sida xildhibaanadoo kale wasiiradoo kale xataa madaxweyneha xataa haddii suurtagal tahay in laka dhigo maxaa yeele aniga dad wax bartaan nahay wax qabsan kara wixii aniga qofka caadigu qaban karana waa qaban karnaa marka hogaaminta in in laka talageliyo oo wax wax wax allaala wixii la qabanaya waddanka talidiisa naloo nalaka soo qaybgeliya aa ka codsanayna insha allah waxaan leeyahay walaalayaal banaanka usoo baxa wax baa qabsan kartiin wax waa baran kartiin anaga anaga sidiin camalaan nahay wax waa baranaa waxna waa qabsanaa reerna waa leenaha maasha allah waxna hogaamin hogaamintana waa qabsan kartiin banaanka usoo baxa waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala waxbartaan dhiilaaya dalmar cadow maalin isna waxa uu ka mid yahay dhallinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada muqdisho haaftan waa macalin waxa uu ka sheekaynayaa marxaladihii uu soo maray xaalado kala duwanaan soo maray waxaan aragga beela anigoo jira saddex sano waxaan ahay macalin waxaan ahay guddoomiyaha naafada degmada dherkeley waxaan ahay udoodaha dadka naafada wallaahi aniga iyo inta lamid ah dadka naafada runtii waxay usoo mareen nolol adag nolol runtii aan la dhihi karo xilli annaga waxbarasho waxaa bilaabnay iskuol oo waddankan aysan ka jirin dugsi qur-aanaan ka bilaabnay waalidiinteena kheyr allaha siiye runtii aaday noogu dadaadaysa gaar ahaan allah u naxariistay labadeeda waalid anigii daleen hooyo aabo labadaba naxariistan allaha siiyo runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay runtii waxbarashainta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray haddii ahaale dadka inay af lagaadeeyaan haddii ahaale inaan budad ku dhaco haddii ahaale inaan gacan ka jabo haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay runtii waxaan ahaan jiray nin horta guriga loogu tago runtii iska joogo laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuol magaalada marka in laga furay sidaas a waxbarashada kusoo bilaabay xilligaasne waxbarasho iska dhaafay dadka naafada iska dhaafay inay banaan usoo baxaane wax u dhowna maysan samayn karin laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa siduu usoo saari lahaa siduu banaanka usoo bixi lahaa isaga ayay ku xiran iyo dadka naafada laftirkooda oo laftirkooda aamineyn inay nasabdooda ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan ay dhaawacyo fara kala duwan ay maraan laakiin ugu dambeyn midhaheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka horumar ka gaareen ayaa jiraan dalmar howsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la'yahay waxaa u dheeraa sida uu sheegay dhaga hadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuullo uu shaqo u doontay anigoo maqlaayo ayaan iska dhegatiraayo dhahan macalinkani dhoolka soo wax noo bari karaa soo wax noo fahansiin karaa way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafaka inaad wax bari karto runtii waxay ugu qaadi jirtay wax caqabad fara badan marar qaar waxaa go-aansan jira inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninba laakiin markaan fadhiisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa haddii maanta hadaladooda aada dhegaysato aada dartooda wax iskaga dhaafto horumarka aragta iyo waxa a hiibsanaysa ma gaari kartid marka in aad dadkan sidee rabaan ha kuugu dhaga hadlaan adi laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan in iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado laakiin iskuul walba oo igu xujeynaye dad aragga lixaadooda qabo se wax ku bari kartaa laakiin falilaahi alxamdu waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo combyuterka oo lagu xirayo projectiga meeshaas ayay ka daawanayeen anna voiceka ayaa igu xirnaa sidaasaan aan cashirada ku siinaya laakiin caqabad walbay jirtay ugu yaraan lix bilood saddex bilood toddoba bilood hal sano way ugu qaadan jirtay inaan fahanka ardadaas aan isla jaan qaadno dalmar ayaa sheegay in maanta naafada soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen uuna jiro elays u soo ifaya wallaahi horta shalay meesha aad joognay iyo maanta meesha hadda aad joogno differenta udhexeeyo ama farqi weyna aada udhexeeyo maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaranaa dhisan oo maanta shaqaynayso naafadu laftirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal hal qof baa laga helayaa naafadu ururey samaysteen advocacy-a naqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidharro waaye hogaamiyeyaal waaye shalan waxaa lahayay kiilada beriiska ama kunka shilin ama labada kun hala siiyaa la dhahaya marka maanta naafadu meel fiican ay joogtaa sharcigii naafada hadda baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynuhu horyaala waxaan rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhowaan oo soo oo saxiixo
xigid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaadulba labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u eeda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m ta hal eber lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqada xeryaha ayaa dowladda ka codsaday in loo dhiso wadada isku xirta dhadhaab iyo gaarisa oo guud ahaan xiranta xilliyada oo roobku ka dao gobolka sidoo kale barnaamijka waxaa qeybka qiimaha maciishada qutuldaruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqada xeryaha iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cabanayeen sarowkaca cuntada iyo bagaashka kama marra xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay siciid xuseen bulshaale oo ka mid ah dhalinta xeryaha oo aan ka wareysanay aragtida soomaalida ku nool xeryaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed suuqada ganacsiga ee ku yaalla xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku ganacsada soomaali badan oo wakhti dheer qaxooti ku ah xeryaha kuwaas oo maalin kasta u jarmaada ganacsiyo kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda waxaana iibinta qudaarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuqa ugu weyn ee qaxootiga danyarta ah ay ka xamaashaan haddaba maalmihii tegay roobka ka da-ay koontiga gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudaarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka taas oo sababtay in waddooyinka qardajeex ah ay isticmaalaan gaadiidka qudaarta keena suuqada xeryaha waa kan cabdiweli cabdulaahi oo ka mid a ganacsatada xeryaha oo ka waramaya saameynta qudaarta oo ku yeeshay roobka ka daya xeryaha waa mahadsan tahay cabdisalaan waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudaarta marka waxaan ka hadlayaa waxaa waaye ayadoo wadaxumi zaa'idana hayso roobabkii oo da'ahayo oo maaragtay qudaartii ay hoosu dhac badan samaysay iyo suuqxumi zaa'id ah dadkii oo ayagana muxuu qudaarta u keeninay oo iska yaraa maaragtay dabcan dhaqaalahooda hoosu dhacay marka taasaan micnaha aan ka hadlayaa waxaa kaloo jiro qudaartii oo kiiladii soddon shilling ay tahay baradhada konton shilling ay tahay waxyaalo badan oo arqalado badan baa iska jira waayahay cabdiweli roobabka ka da-ay gobolka saameyn intee laag ayay ku yeesheen ganacsigiinan maadaama qudaarta idinkaga timaado inta badan deegaanka gaarisa wallaahi saameyn badan bay nugu hayaan hadda looriyadoo kale ma imaadaan baabuur tagsiyada cadiiri kusoo maro waddada wadaa hal wadaa furneed hashi wadana hadda roobaa ka da-ay marka waxa waaye sudhadhaqaaqa gaadiidka kala go-an marka cabdisalaano waxyaalo badan baa iska jira oo maaragtay ka mid tahay micnaha dadkii oo qudaarta aan siinayn oo ayagana qudaarta ku dhacday annagii keenayni oo ayada nidaamsan baabuurtii oo kiradooda saa'idna looga dhigay marka carqalado badan baa meesha ka jiro waxaa ka mid ah go'doonka biyaha sababtay tahay wixii baabuurtii iyo shaygii aad soo rarto isagoo wuxuu imaanaya hallowsan ama isagoo khasaare ah marka hadda ani maalweed baabuur aan keenoo yaanyo ahayd waxaa arrintii ugu weyneed waxay ahayd hal xaba kama qaadin wada biyuu noqda asagoo dhan kadib kariis dib bay igu soo laabtay marka labayo toban kun iyo shan boqol kenya mani ahaan shubay maadaama ninka shan iyo toban kun aan ku heshiinay marka carqaladahaasaa ka mid ah waayahay waxaad noo sheegtaa waddooyinka ay soo maraan qudaartan maadaama waddada weyn ay go-an tahay waxaa ka mid ah wadooyinka oo lasoo macbilaysto midaan gaaris oo ka imaanaysa xagarbuul way go-anta ayada iska dhaaftaas mid kale belif iyo guurow iyo halkaasi abaqaylia lasoo maraa waana rafaad ayada aad bay u dhibbadanta wadadaas wadadaas way dhib badanta aad ay u dhib badan tahay marka lagihii oo ka imaanayay meesha la yidhaahdo madogaasha ilaa iyo maroodiley togi korka ka ahaa wadankaasoo dhan baa biyo ka socdaan marka waa dhib badanta waddada aad bay cariir u tahay roobabna waa da-ayaan bal ka waran muhiimadda idiin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee dhadhaab iyo gaaris isku xirto waddada dhadhaab iyo gaariso in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo maaragtay laga qayb qaato oo aad loo hagaajiyo waddadaas la hagaajiyo waxaa wixii shayga soo hallaaban buu kuu imaanaya oo daqiiqad bay baabuurta kugu imaanayaan haddii ilaa yira dadka ganacsigana oo ganacsatada canshuura laga qaadaa aad bay muhiim u tahay arrintaas inay muxuu ahay yacni aan aad baan usoo dhaweynaa arrintaas dhinaca oo koontiga ayadana inay aad hagaajiyaan oo ay maaragtay ka qayb qaataan oo canshuuraha ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftarkooda ay arrintaas ka qayb qaataan aad baan u rabnaa insha allah haddii dadka bini'aadinka iyo nolosha ganacsiga wax oo dhan bay muhiim u tahay waddadaas in aad loo loo looga qayb qaato aad bay u fiicanta arrintaas aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdiweli cabdulaahi oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dumar badan oo qaxooti ah ayaa xaafadaha xeryaha ku iibiya qudaarta kuwaasoo kiila adar ka qaata suuqyada si ay uga raadsadaan shilimaad yar oo ka bu'ah noloshooda qaarkoodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waa kuwan qaar ka mid a haweenkaasi oo u warramay barnaamijka cawiijka dhadhaab ee warbaahinta v o a qudaarta oo nyaanyada iyo mooska ansalaatada walyaalahaas iskaga shaqaysanaa ilmahaan ku korsanaa wada xirinaa naga dhacdaa waxaasa nolol maalimeed ku raadsanaa wada xumaani hayso waxaasaa ilmaha iskiigu korsanaa qudaartaas ilmaha ka biilanaa iskoolka uniforma uga gadanaa buuqa qalana u gadanaa waxaasaa iskaga elelinaa maalin nolol maalimeedka waxaasaa ka raadsanaa waa tahay roobaa da-ay bal ka waran marka saamaynta idinku yeelaahee wada xiranaa dha'ay meel wax noo soo maraay ma laha ilmihii wixii anaga kabeelinayna bergo anaga galay ilmooley anahay waa tahay shaqadan ilaa waqti inta lagaa ka shaqanaysaa wadadan shaqadan waxaan ka shaqaynaa toddoba sano ilmaha ku korsadaa maxaa ku korsadaa waa toban iyonay laba ruuxada ku korsana oo nolol maalimeedka ka baxsanaa marka xaaladaana saasaata deenani gashaa waana naga xilaawdaa badahirin markii wadada go'do walyaalahaas oo isku celcelinaa markii deena naga yeeshta naftarkooda dadkii wax noo keenaayeen inaan iska dayaan inaan waxba aan noo keenin maxaa jira qofka lacagtiisa u baahan yahay waxaasaa isku celcelinaa wixii isku celinayna saasaa nidaamkood naqanhaaya wallaahi roobka waa raxmad ilaahay keenay in badanna waan sugaynay laakiin dhibaato badan iyo xoogaa qalalaad xagga socodka iyo shacabka ayaa naga haysta roobka dhibka waxaa kamida ganacsigoo naga istaago waxaa ka mida wada socodkii bulshada wada soconayeen oo naga istaagaan waxaa kasii mida inay xaafadaha biyo noo soo gadaan dukaamaha ay biyo noo soo gadaan waxaa midda kaleeto ku xugta inaa xataa gaarayaasha markaa raad cilado dhib oo kili xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii oo kala dheer ooaan hagaajisnayn oon sinnayn xagga ganacsigana aadaa ugu dhib qabnaa xagga xataa ilmaha markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuullada aadayaana dhib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xeryaha qaxoontiga dhagaxley aad baan uga jidkuu dhib weyn noogu hayaa waayahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada mukhtadir ku noolaa qudaartii iyo bagaashkii waxyaaba badan ayaad iibisaa bal ka waran culayska aad la kulantaan wallaahi adeega noo baxaayey xiliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waana iska galbannaa waxay waxaa ugu wacan dadkii gaariga soo raacayeen lacag bay ku raacayeen lacag bay kusii raacayaan waddadiina meel loo sii kala maraayo ma laha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel aadee la kala maraayo oo waddada naga kala xiran qof walbeeto isagoo waasanayo ayuuna suuqa imaanayneen marmartaan u fadhino annagoo iska noqonno ama guryaha u galbanna ayaan aragnaa waayahay tuulooyinkii adeegyada aad u qaadi jirteen bal ka waran wallaahi tuulooyin wax imaada malaa way kala go-an yihiin tuulooyinka laftigooda roobkan iyo way haysataa jidxirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaaba iska badanba oo jidxanayaal badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulannaa xagga waddooyinka xaafadaha ha ugu darnaadaan waxaan aad u codsan lahayn in waddooyinkana loo hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafadda f f iyo f r u dhexayso xaafadaha xagga suuqa u dhexeeyaan xagga laamiyada ilaa dhadhaab ilaa gaaris aadan u jeclaan lahayn waddooyinka shaqada noo kala hayaan hadday tahay gaaris ilaa dhadhaab hadday tahay xeryaha qaxuntiga dhexdooda aadan u jeclaan lahayn dowladda inay naga raqabato agarna haddaan qaxuntinana canshuurna nalaga qaada mar walba waxaan aad u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo waddooyinka gaar ahaan xaafadaha isdhexmarka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meel walba in looga taarkulaya aad u jeclaan lahayn haddaan annaga qaxuntiga dhadhaab degan waxaan codsananaa deegaanka dhadhaab degan inay waddooyinka naga hagaajiyaan insha allah aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen cododka qaar ka mid ah habeenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo noogu warramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari roobabka ka daay xeryaha ayaa si guud u saameeyey ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah maadaama ay xiran tahay waddada ugu muhiimsan ee isku xirta gobolka intiisa kale waa kan cabdi cali aadan oo ka mid a ganacsatada xeryaha oo dowladda ka codsaday in dib udhis lagu sameeyo waddadan muhiimka ah ee mar kasta u xayranta roobka ka daa gobolka wallaahi culees zaa'id ah culees zaa'id ah sababtoo waddooyinka dhan baa xirmay meesha dhul wadda ma leh laami oo soo gala ma leh oo markaa waddooyin iska maartay roob hadduu doo waay waddooyinka dhan way go-ayaan marka biyihii waxay noqonaysaa kala dalameer iyo sidii raashinkii lagu soo gudbin lahaa si tartiib tartiib ah marka tartiib tartiib lagu soo qaado marka barayskii lagu soo qaaday xamuulkii alaabtii sii kordhay tahay dabcan gaadiidkii ka imaanayay magaalada nairobi mombasa ilaa gaarisa haatan wadadan dheer ma isticmaalaan saa sheegtay baabuurtii wareeg ayay ku imaadaan arrintaasi ka waran qayb ma ka tahay caqabada haa sababtoo ah awalka hore waxay ahayd sagaashan kilomitir sagaashan kilomitir meeshii ay soo marayeen hadda waxay noqotay inay laba boqoloo kilomitir soo wareegsadaan oo kiradii gaariga ay ku soo daraan ayagana wareegsinka iyo shidaalka soo isticmaalayaan dhan inay ku daraan marka taasa keenaysa cabdisalaanow horta marka hore dowladda kenya waxaan kocsanay inay wadooyin dhisto oo laamiya si dadka ay isu maraan midda labaad waxaa waaye roobkan ilaahay raxmadda keenay abaarta lagu jiray laga sugayay waa iska muddooyin bilooyin keliya bil ama laba bilood keliya wixii ka dambeey insha allah way iska faaruq doonaan marka taasna waa dee wax oo maarta dadku aad ay u hadleen inay waxaan maciishada hoos u dhacdaa waana sugayna inay hoos u dhacdo insha allah sanad cabdi cali aadan waa hagaag dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qeybihi dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aan idinku wareejiyo oo saaxiibkii axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiya igula sugan isagoo noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya kusoo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qaybka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay siciid xuseen bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay aragtida ay soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha laga maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishadda oo kordhaya haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xidhan tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya dadkan oo quuqdaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada ayaa waxaa laf dhuungasha ku noqday khilaafka soo kala dhex kala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aad u soo noqnoqday siciid xuseen bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladii siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale de wadanku adigu waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baa soo maray wadanku wuu dee isbedel badan buu soo maray laakiinse markaan soo koobo wakhtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladu way yar adkaanaysaa aad bay usoo yar adkaanaysaa sababtoo ah waxaa weeye khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyneyaasha iyo sistamku siduu u socdo xoogaa khilaaf baa ku jira marka markay halkaa joogto dee rajada dadka soomaaliyeed oo halkan joogaa xoogaa rajadooda aad bay isu bedeshay way ka xumaadeen sababtoo ah waxay ku farxaan hadday arkaan way farxayaan haddii ay arkaan wax ay ka xumaadaanna miy way ka xumaanayaan marka xoogaa rajadooda waxaan odhan lahaa way yar xun tahay aad bay u xun tahay muddo dheer baad meesha ku nooleydeen dareenkiina iyo marwalba wuxuu ku xidhan yahay soomaaliya marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wax isu bedeleen oo khilaafaad jiro ama wixii shalay laga soo caroora midgeli darra ahaa ay sii xoogaysanayaan sidee u dareenkiinu noqdaa dareenka iyagu wuxuu noqdaa inuu aad buu isu bedelaa boqolkiiba boqol waa isbedelaa sababtoo ah waxa weeye waddankaagii dee rajada aad ka qabtid oo aad isleedahay inuu wadankii hadduu hagaago hadduu qurxoonaado hadduu fiicnaado aad bay ku rajagelinaysaa laakiinse haddii lagaaga dayliyo oo lagu yidhaahdo niyo wadankii waa xun yahay wadankii waa iska qalalaasiyaa ka jira wadankii waa xaaladiisuma fiicna marka de aad baad u naxaysaa dadkeeni halka muddada badan joogay soddon iyo afar sanaad meeshan joogtaan wakhtiga wuu sii socdaa wadankiina waa aragtaan xaaladiisa ma isleedahay meeshan intaa iyo inka badan waa lagu sii noolaan karaa haddii wadankii hagaagi waayo wallaahi niyahow rajadu waa xun tahay wadankii hadduu isbedeli waayo xaalku wallaahi ma fiicna nolosha dee way adkaanaysaa sababtoo ah dadkuna dee halkan weligood iskama joogi karaan sababtoo ah waxa weeye dadku dee waa dad soomaaliyeed marka waxay jeclaan lahaayeen wadankoodii oo nabada oo barwaaqa way jeclaan lahaayeen marka waxaan leeyahay niyahow dee dadku ha iska ducaysteen baan odhan lahaa anigu marka insha allah allana umuuraha sakhiro insha allah ee rajadiina wadanka inaad dib ugu noqotaan xiligan taagan intay bay leegtaa wadanka ma lagu laaban kara xilligan waqtiga hadda taagan laguma laaban karo laakiinse waxa weeye haddii dee sababtu waxa weeye sababtu haddii xaaladaa ka jiro oo wadankii male ee wax dee laysku raacsan yahay oo ama ha ahaato dowlad saxa oo dee laysku raacsan yahay male ama male ee wax ma garanaysaa ee nolol saxa oo dee lagu noolaan karo marka niyo waqtiga hadda taagan laguma laaban karaan aaminsanayo fikirkeyga waa gartay idinku meeshaan muddo badan ku nooleydeen ee aqoon baad dadku leeyihiin jaamacaday iskuulaad baa laga baxay waxaa laga faa'iidaystay waxbarashada bilaashka ee ka jirta xeryaha ee weliba tayada leh ee ma ka qayb qaadan kartaan haddaad tihiin dhallinyarada dibudhiska wadanka iyo horumarkiisa qayb ma ka qaadan kartaan dadku dee horta halka waxbay ku barteen si fiican bay dadku wax u barteen meeshan waxaa weeye dee dadku ilaa afar iyo soddon sanoy joogeen marka waxaa weeye dhallinyaradu waxbay baratay yeerkadeeda qofka aad la sheekaysato aad tiraado warniyahu wadankii ma ku noqonaysaa wuxuu ku leeyahay niyahu may xaalad wadankii lagu laaman karo waqtiga hadda taagan saasuu leeyahay qof kasta leedahay qofka wadanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan ee iskuma halayn karo saasaan isleeyahay niyo axmedoo saasaan isleeyahay insha allah dadku qofku wuxuu aaminsan yahay inaanu waqtiga hadda ku laaban karin wadankii laakiinse uu jecel yahay niyadiisa ay ku jirto jacayl fara badan saasaan aaminsanaya anigu qaxootiga xeryaha ku jira intiisa badan wax ka soo jeeda gobolada jubbooyinka gobolada jubbooyinkan xoogaa khilaaf baa hadda jira madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalk soomaaliya khilaaf baa jira inagu warjeerina khilaafaas inuu sida ugu fiican ku dhammaado laakiin wuu taagan yahay waa muuqda wax la qarin karo maaha sidee riyadiinu tahay sidee dareenkiinuya aad bay niyuhu noo dhibaysaa arrinkaasi sababtoo dhallinyaradu way isweydiinaysaa waxay leedahay niyo walaahi wadankii xaaladaa ka jira oo waxaa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeye niyow dadku waxay aada uga hadlayaan leeyihiin niyow meeshii mar hadday wakhtigu saa yahay kol wakhtiga taagan laguma laaban karo dib waxay ka noqon doonto adigu lama qiyaasi karo cabsi ma idin haysaa ah in meesha inta wax ka dhacaanba dad badan horila ay soo qaxaan dhibkaa cabsidaa ma qabtaan aad baanu cabsanayna in dadku soo qaxaan aad baanu uga cabsanayna dad nabadda yaqaano tababara nabadda qaata ee wadan dowladda jooga baa tihiin maxaa tala noocee baad bixinaysaan oo aad kula talinaysaan madaxda labada dhinac iyo dadka aqoonyahanada iyo dadka eelo caqliga ah ee deegaanada jooga talaba nooceyna la qaado niyahow waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda wadanka uu ku jiro oo dadku ay isu soo dhowaadaan marka waxaan aada ugu dadka ugu boorinaynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhowaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslaxaad kala dhexgaan baan isleenahay insha allah
siciidoo nolosha hadda xeryaa qaxootiga waa sidee qofka aan nala joogin ee naga maqan bal dadka naga maqan haddaan u sawirto nolosha xilligan xeryaa qaxootiga mid noocee ah dadka naga maqan haddaan u sawiro xeryahan horta wakhti badan baa la joogaa wakhtigaa badan oo la joogay caqabada dee adigu dad caqabada soo marayna waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiinse wakhtiga haddeera xeriyuu waxaa moodaa inay hoosu dhac fara badan ku imanayaa sababtoo ah dadka danyartaa oo kale waxaad ka dareemaysaa xoogaa inay dhulka galeen marka dee dadku waxaweye wax walba waa leeyihiin laakiinse waxay u badan yihiin dad danyara dadku marka hadda adigu aan roobab ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxbaa ka maqan saasay kole dadku isweydiinayaan markay wakhtiyadan aan roobabku jirin ay tahay kaasi waxa uu ahaa siciid xuseen bulshaale oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aada u kordhayey iyo isbeddelo joogta ah oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xeryaha hase yeeshee waayadii dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa cabdulaahi yuusuf axmed oo ka mida dadka iibiye raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay isbeddelka ku yimi qiimaha maciishada xeryaha hadba doolarka meesha maray badeecada la socotaa marka doolarka markuu soo dhacay badeecadana way soo dhacda waxaa waaye qofka bimatalan boqol doolar uu soo qaadanayay shay walba saameyntiisa way ka gooday waxaan sheega markii la kala qaado kaartoonka weyn oo kaleto markaad gadanayso oo caanaha lixda xaba makeebada ku jirto qiimaha doolarka gooda iyo qiimaha asaga gooda waa different waay wax u dhexey male haddii ay caanaha ay badnayn doolarka ma badno maxaa yeele caanaha shan iyo toban kun ay marayeen haddana waxaa waaye labayo toban kun iyo wax yaraa la gadaa marka shayga qiimaha ayaa lagu beesgaraynaya oo yan uu si adbi xisaabta meesha joogta lagu jaangoynaya marka way dhacday taas iyadu waxaa waaye dadkaan fahamsanayn laakiin way go'day dadka ay waxay kaga dhegan tahay uun doolarka u dhacay alaabtu may dhacdo laakiin alaabtu way la dhacay doolarka mursal maxamed oo isna iibiya raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aada hoos ugu dhacday marka loo eego sidii ay ahayd markii hore waxaa weeye qiimahaas doolarka yeelay doolarka marka hore wuxuu ahaa kun toban iyo lix kun ibyu ah sababtaasa isu dhintay marka waxaa weeye badeecada sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen waxaa weeye badeecada jabta aad loo dareemay waaso iyo bariiska bariiska lokalka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye laakiin waxa oo soomaali aad loogu raystay maamooyinka waa sokorta marka aad way u fiican tahay sokorta badeecooyinka kale kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka kun iyo shan boqol kun iyo lix boqol buu ahaan jiray aad buu u fiican yahay cabdulaahi yuusuf waxa uu mar kale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka doolarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka doolarka uu fadhiisto doolarka jaba maslaxad ku jirtaa maxaa yeele doolarka hadduu qaali yahay waxba ma goynayso marka doolarka inuu jaban yahay yaa dadka weynaha iyo ganacsatada doolarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkiisa iyo badeecada ku fiicanta saasay dan ugu jirta haa haddii uu doolarku sabaynayo aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi maxaa yeele haddii adhaal maanta alaabta intaasaan u baahanahay waa maanta haddaan gada waxa laga yaaba beri inuu meesha kasii boodo laakiin doolarka hadduu fadhiyo wax kasta waa sende way fadhidaa marka haddii ay sonkor tahay haddii caano tahay haddii ay bariis tahay waxoo dhan hadda waxaa waaye waa wax waxaad ku dirayso iyo wixay kugu fadhiyaan aa kugu jaan go-an waaye oo meel aan guurguurin marka badeecada hadda alxamdulilah boqolkiiba boqol way jabanta hadda qiimaha shidaalka ayaa weli aad qaali uga ah gudaha dalkan kenya cabdulaahi yuusuf ayaa sheegay in haddii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishaduna inta kasii jabnaan lahayd alaabta kenya bambaasay ka imaataa wixii burki iyo booshada iyo kaleta gaaris waaye laakiin hataa gaarista qudheeda bambaasay ka keentaa alaabta bambaasay nooga imaataa way saameynaya qiimaha canshuurta markii lagu daro alaabtana waa lagu dari hadda bilberiiska oo beriis burburka oo kaleote waagi hore aad buu u hooseeyey hadda wuu kacay oo qiimihii wuu ku darsamay marka haddii canshuurta lagu daro alaabtan way ku darsami gaarigii shidaalka kirada wuu ku daraasna qaamaha shidaalka haduu shidaalka uu degan yahay qiimaha kirada waa lagaa dejinay laakiin shidaalka hadduu qaali uu yahay asna kirada iskumakan bixinaysu ku leeyahy markuu ku daraa waxa keliya ee hadda qaaliga ka ah xeryaha qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado cabdulaahi waxa uu sheegay inay yaraatay saliiddii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga saliidduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan sida saliidoo kaloote xoog kastoo wayra kacday roobka koorkii ka hor bay kacsanaydba minallah wax caalamka kacay waaye saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa marba hataa shan kun iyo shan boqol ay tagtay gaaris fadhigeeda laakiin hadda xoog kasta wax soo yara noqday og tahay laakiin anaga hadda sidan qaali ba nuguta hadda kolle maadaama uun saliidda kor ka imaato inay ay kor ka yaraataa dhici karta oo ay saamaysay marka haddii marba qaxootiga saliidda laga waayo dalabaadkeeduna uu badanaya marka sidaa darteed saliidda way qaaliyooday marka oodharkii oo lasoo qaadan jiray oodharkeed badan baa la dalbanaya marka taas way keeni kartaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeela daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta
dumarke mirkaygu dhaca qalbiga u macaan tahe maankiyo qalbiga u macaan tahe miisaanka dhaqankiyo maamuushka gobannimo miisaanka dhaqankiyo maamuushka gobannimo waa midaad u dhalato rabbi kugu manaysi waa midaad u dhalato rabbi kugu manaysi muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay milasadaalindhuu muqdiya kalga qalba iguma aqdugaay muqbiya kalga qalba iguma aqdugaay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay milasadaalindhuu وقلبي كالك قلبا إيغما أخدناي وقلبي كالك قلبا إيغما أخدناي muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay muuqaalka joogiyo midabkaaga guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska oo toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii waxaa idiin soo tabinayey anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe